siratana de waa tuuga ma samreeye wax badan buu ku noqnoqonaya marwuu dhigaa markuu dhigaa wuxuu arkaya albaabkii dhamac baa gelaya markaasuu haddana la kacaya alaabtii markuu la kacaba albaabkii male war imtixaan badan waaya markii uu yani uu rafaadsan yahay un marna albaabkii furayo marna uu fiirinayo albaabkii arkayo markuu alaabta dhigo markuu qaadana uu albaabkii waayayo faatifa biha haatifu marka dhawaaq buu maqlay waa lala hadlay marka waa lala hadlay maxaa lagu yidhi in kaana almuxibu naa'iman faina almaxbuuba yaqdaan in kaana almuxibu kiina jeclaa anagae muxibka ahaa hadduu seexdo hurdo faina almaxbuuba axadkii la jeclaa yaqdaanu waa soo jeeda ilaahay baa soo jeeda raabicatu caduya cadawiya gabarh ehlu salaaxayd oo ilaahay jecel ba ahayd ilaahay caabudahay soo maha hadday iyado addoon bay ahayd yani kii iyado hadday seexatay haddee axadkii maxbuubkaaye la jeclaa asagu ma ma seexdaade may laa ta'kuduhu sinatun walaa noom soo ma marxaban marka asagu ma seexanayo markaasa waxaa lagu yihi dacil baaba lacidsiyaaba dharka dhig wakhruj min albaab war ka bax albaabka intaad dharka dhigto albaabka isaga baxniyo hadday da masaxo kuu tahay waay ka bax baa li albaabka fa inaa anagu naxfaduhaa gabadha waan xifdinaynaa walaa nadacuhaa laka adiga kaaga tegi mayno wain kaanad naa'ibatan haba hurde hadday hurdo farta kaaga qaadi mayno inaad alaabteeda iska daldalato waaye ma suuroobayso dhig alaabta oo ka bax baa li albaabka haddii ka hadda meelaad ka baxdaba ma helays waxba kale lagu yeeli yaad meelaad ka baxdaba aad helayni sooma meesha unbaa derbiga madaxa kurfan caawo dhan waagaa kuugu barya meesha soo ma fa wadacahaa markaasu alaabtii intuu iska dhigay uma kharaja wuu baxay oo wataaba ila allahi ilaahay buuba u toobad keenay iriddi unbuu fa ka yidhi intuu alaabta iska dhigay markii unbuuba toobad baa ku dhacdayba uu toobad keenayba marka hadda qofkii ilaahay asagu xifdiyo waa yahay ilaahayna wuu xifdinayaa wabiljumlati fataqwa allaahi ilaahay taqwadiisu sababun bay u tahay lixifdillaahi lilcabdi ilaahay xifdigiisa addoonka uu xifdiyo fii dunyahu adduunyada walixifdihi xifdintiisa fii diinihi uu xifdiyo bian yaxfada calayhi iimaanahu iimaankiisa ilaahay u ilaalinaya xataa yatawafaahu llahu ilaa uu ilaahay oobsado ixfad illaaha ilaahay xifdi ayuu nabigu yidhi tajidhu waad helaysaa tujaahaka hortaada aad ka helaysa ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha ilaahay xifdi raaci xuquuqahu ilaahay xuquuqdiisa ilaali waraaqibu ilaahay muraaqabe oo marna qalbigaaga yuusa ka bixin tajidhu ilaahay waad helaysaa ay tajid cinaayatahu iyo wara'fatahu bika ay naxariista ilaahay uu kuu naxariisanayo iyo ilaalintiisaaad helaysaa tujaahaka hortaada hortaadaad ka helaysa marxaban wa hada tawkiidun limaa qablahu jumladan waxay sii adkeynaysaa uun jumladii hore ixfad illaaha tajidhu tujaahaka yani jumladii hore unbay taakiid u tahay yani ilaahay waad helaysaa hortaadaad ka helaysaa macnaheeduna waxa waaye ilaahay kaalmadiisa iyo nasrigiisaaad hortaada ka helaysaa wakhusal ay amaamu horaydii baa la khasisay bidikri min bayni aljihaati sitti jihooyinkii lixda ahaa yacni maxaa la cabiray hortaadaad ka helaysaa ilaahay baad hortaada ka helaysaa ishcaaran oo bisharafi lmaqsadi maqsadka sharafta uu leey waxa loo socdo maqsadku waa maxay waa aakhiro marka maqsadka horteenna ah ee nalaga doonayo yani sharafta uu leeyaha la muujinaya wabiana alinsaana insaanku musaafirun musaafir inuu yahay ila alaakhirati baa la cadaynaya wlmusaafiru musaafirkii inamaa yadlubu amaama hortiisa unbuu dalba horey yani meeshuu u socday unbuu u socdaade wax ka doonaya marka ilaahay baad helaysaa tajidhu waad helaysaa muraaciyan laka inuu ku ilaalinayo xaytu maa kunta meelaa tahay meel alle meeshaa tahay waqasada meel alle meeshaad u qasado oo min amri dunyaa iyo walaakhira fa yunqidaka ilaahay wuu ku badbaadinaya wuu kaa korinaya min alhalakaat wayusciduka ilaahay wuu ku yani wuu ku siinaya biasnaafi lbarakaat meeshaad u dhaqa haddaad adduunyo raadisan ilahay wuu kuu barakayna wuu kuu laalaabi haddii aad wax dhibaataa ka baqaysana ilahay wuu kaa xifdini waa kaado marxaban marka hortaada ayaad ka helaysaa weye ay hortaada fadliga ilaahay ka helaysa marxaban nin la yidhaahdo yani waa yahay yani almuzani alimaamu almuzaniyi nin la yidhaahdo yaa qaala wuxuu yidhi qasatu salaama calaa abilkhayr annaysaaburi nin abulkhayr la oran jiray oo reer naysaabuuro loo nisbay magaalada meeshaa naysaabuuro la yidhaahdo ayaan usoo qasday buur bal inaan soo salaamo nin culumo weyn buu ahaa wanaagsan soo ziyaaraan idhi buu yidhi salaamtiisaan soo aaday waanu imid falamaa sallayna almaqriba salaadii maqrib markaan tukanay kharajtu waan baxay buu idhi liatadahara inaan soo daharo bannaankaan yar aaday buu idhi oo qallaahu xaajaan u baxay inaan soo daharo qaato faqasadanii sabucu libaax weyn unbaaba meesha iridda iisoo fadhiisay bannaankii inaan u baxabo yacni libaax baaba iga soo hor istaagay facudtu ilaahi sheekii baan ku laabtayoo fa akhbartu waan u sheegay dee banaankiiba looma bixi karin libaax baa iridda fadhiyaan eriwi iridda fakharaja sheekii wuu soo baxay abilkhayr weeye anaysaaburi waay abilkhayr anaysaaburi wuu soo baxay wa saaxa cala alasad libaaxiiba ku yuu canaantay oo ku qeyli wa qaala wuxuu yidhi aye alam aqul laka miyaanu ku odhanin laa tatacarad lialyaafi martidayda marnaba ha soo- ha u soo bambixin ha soo aadin soo kuma dhin maxaad meesha usoo fadhiisatay qofka martidayda aad yani u cabsinaysaa soo kuma dhin martidayda ha usoo banaanbixin fatanaxaa canii markaasuu xaggu iska aaday bu libaaxi waa tegey markii la canaantay waaba cararo xag buu iga aaday buuri watadahartu yani arrintaydii baan iska soo gutay banaankii baan aaday waan soo dahara qaat falamaa rajactu markaan soo laabtay sheekhaan u imid qaala li sheekhu sheekhi wuxuu ii yidhi buu ihi istaqaltum waxaad ku mashquusheen idinku bitaqwiimi daahiri daahirka inaad qurxisaan un bidhaantiina kore un inaad qurxisaan baad ku mashquusheen fakhiftum lasada markaasaad libaax ka baqdeen bu libaaxaad ka baqdeen waaya wastaqalnaa annagu waan isku shuqlinay bitaqwiimi lbaatini baatinka siduu ku hagaagi lahaa un fakhaafana alasadu markaasuu libaaxu naga baqay halkaas marka umuurtu daahirka ma waaya umuurtu daahirka ma waa baatinkaa la doonaya marxama nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ah allaahuma ajcal sariiratii khayran min calaaniyati ilaahay ou sirtayda iyo baadinkayga ka dhig mid ka khayr badan oo calaaniyadayda oo waxa dadku igu arkayaan oo wanaaggan muuqdee daahirka ah keliya wax ma taraya hadduuna baadinka la jirin waay oo hadduu qofku iimaankiisu khaalis ahayn oo ikhlaaskiisu wanaagsanayn oo tawakulkiisu wanaagsanayn oo nin yaqiinla uusa ahayn dee acmaashan daahirka uu iska samaynayo salaadii iyo soonkii iyo waxaan uu samaynayo wax ma taraysa dee munaafiqiintaba cidna kama cibaado badnayn safka horey ku jiri jireen masaajid ku jiri jireen maxayse cibaadadoodii anfacda waa ka umuurtu baatinka waay marxaban waa kaa dawey idaa sa'alta haddii aad su'aalanaysa ayuu nabigu yidhi cabdullahi bnu cabaas markuu la hadlayay idaa sa'alta haddii aad wax su'aalanayso idaa aradta haddii aad doonto an tas'ala shay-an fas'al illaah ilaahay weydiiso un an yucdika inuu ku siiyo iyaahu shaygaas min fadlihi ilaahay fadligiisa waasac weeye wax alla wixaad rabtaa isaga weydiiso un an yucdika min fadlihi fainahu ilaahay alghaniyu weeye kii haniya almaaliku kii milkiya weye lijamiici alashyaa ashyaadan iyo waxa la doonayo o dhan iyo waxa dadku haystaan oo dhan asagaa milkiya gacanta ku hay laa mucdiya walaa maanica siwaahu mid wax bixiyaa ma jiro mid wax macniya manciyaa ma jiro cala alxaqiiqati siwaahu asaga ka soo haray waay waa kaa waqad jaaa fi lxadiid waxaa ku soo arooray liyas'al axadukum rabbah axadkiin ha su-aasha rabbigiin xaajatahu xaajadiisa dan- danihiisa ku lahaa dhammaanteed xataa shisca nacalhiba allaha ka dhiga idan qadaca kabtiisu hadday ka go'do oo kabta indhalihii uu ka go'aa ha weydiista ilaahay ha weydi ilaahay kabti baa iga go'day ha yidhaahdo wey marxaba kabtayda indhasheedii baan rabaa aga marxaban marka haddee wax walbaba wax yar iyo wax weynbo ilaahay weydiiso aga ay- wax weyn wax walbo ilaahay baa la rabaa inaad weydiiso wey ibnu xibbaan baa xadiidka wariyey waayo fii saxiixii buu ku wariyey ibnu suni ibnu sunina wuu wariyey fii camali lyawmi waleyla marxaban ay waqaala daawuus wuxuu yidhi daawuus ninkii la odhan jiray taabicigii weynaa licadaabu wuxuu yidhi cada bnu abi rabax asna taabici kale ahaa nafacana allahu bihimaa allaha nagu anficay iyaaka waxaan yacni waa yahay kaaga digayaa buuri daawuus baa hadlaya oo cad uu la hadlaya iyaaka waxaan kaaga digayaa buuri cadow an tadluba xawaa'ijaka xawaa'ijtaada inaad su'aalatood weydiisato miman qof yaqluqu baabahu duunaka nin albaabka kaasoo xiranaya nin albaabka kaasoo xiranaya waxba ha weydiin waa qof bini aadana oo maanta haddaad usoo qasato berri albaabkuba kaa xidhan war iga tag buleyniyo ay naftaad noo keenta waa yahay marka nin albaabkaba kaasoo xidhanaya hadduu doono ama waad usoo qasato albaabkiisi baaba in lagaa fura la diiday meeqaa intii loo qasto qolada yar madaxda iyo kuwa xoolaha iyo xafiiskooda haddii loogu qasto markii loo tago ma jooga dhaa buu leeyahay kii waardigaaba ku diidayay albaabku kaa xidhan bal ka warran waa ninka dhammood u socotee marka nin albaabka kaasoo xidhanaya waxba ha weydiisan waa makhluuq bini aadam wey wuxuu hayo ma lehe waayo liman yaqlu ay miman qof yaqluqu yaqluqu xidhaya baabahu albaabkiisa duunaka wa calayka calayka laazim oo u qasad biman axad baabuhu baabkiisu maftuuxun uu iska firan yahay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaaro axadka albaabkiisu iska ballaqan yahay oo marnaba aan la xiraynin war axadkaas laazim buu leeyahay waaya mm, amaraka wuxuu ku amray weliba an tas'alahu inaad su'aalato wawacadaka wuxuu kuu ba- kuu yabahay kuu ballan qaaday an yujiibaka inuu ku ajiibayo marka axadkaasun xaggiisa aad waay wa qaala alfud- fudayl binu ciyaad wuxuu yidhi raxmat ullaahi tacaala calayh axabu nnaasi dadka mid midka loogu jecel yahay ila naasi dadka xaggoo dadku yay ugu jecel yihiin man istaqnaa can innaasi dadka ninkii ka deeqtooman baa loogu jecel yahay ninkaan dadka waxbaba weydiisanin baa loogu jecel yahay waabqadu nnaasi dadka midka loogu necab yahay ila annaas man ixtaaja ila annaasi dadka ninkii u baahdo oo wasalahum weydiista wey ninkii dadka weydiista un wa marxaban izhad fi dunyaa izhad fi dunyaa yuibuka yuxibuka allah wazhad fi ma fii aydi nnaas yuxibuka annaas buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ka war adduunyada ku zaahid oo adduunyo iska nac fadalaadkeeda iyo shahawaadkeeda ha israacraacinin ilaahay baa kaa raalli noqonaya dadka gacantooda waxa ku jira ka tag oo u daa dadku way ku jeclaanayaan dadkoo dhan way ku jeclaanaya haddaada weligaa waxba warsanin laakiin wax ma warsatay laba goor wax ma weydiisay bas wey waa lagu nici marxaban baryo badan iyo bushi badanba waa la isku nacaa bay yidhahdeen soomaalidu qofku hadduu xanuun badiya uu jiro yahay dadka ehelkiisao dhan xataa way ka kala tegaya ilaa dad safar mooya haddii bushigiisu dheeraado waa laga waa la nacaya marxaban lama xamili kara dee hadda baryo badanna ma jeclo magan alla un lala soo taagan yahay marxaban waa lagu koosanaya waa dhib badan wey wa axabu nnaasi dadka midka loogu jecel yahay ila allahi caza wajale man sa'alahu ilaahay ninkii weydiista wey oo wasta yani ilaahayna yuu ugu jecel yahay khalqigiisa man sa'alahu ninkii weydiisto oo wastaqnaa bihi ilaahay ku deeqtoomo can gayrihi kaga deeqtoomo waabqadu nnaasi dadka midka loogu necab yahay ilayhi ila allah man istaqnaa canhu ilaahay ninkii ka deeqtoomayo wasa'ala hayrahu dadka kale un fiiri dadki kale unbuu fiirinaya wamaa axsana qowlu qaa'ili maxaa ka wanaagsan laa taqsidi almakhluuqa rabuka aqrabu waman qasada almakhluuqa laa shaka yatacabu laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasaliladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalahu آية وابن آدم حين يسأل يغضب آك لا تقصد المخلوق مخلوق هو قصد ربك الرب قابا أقرب كدو ومن قصد المخلوق مخلوق ننكي أقصد لا شك شكلان يتعبه دال يوم آك دال أمباقودا ما يوم آك دال المخلوق وحكا رأيز لا تسألها تسألنها ويديسن هاي هاي بني آدم حاجة بني آدم وحبابها ورسن دنها ويديسن wasal su'aala aladii macbuudkii abwaabuhu albaabihiisa laa tuxjabu marna aan la xidhayno aan la celinayn allaahu ilaahay yaqdabu wuu cadhoodaa in taragta su'aalahu ilaahay haddaad baryi weydo wuu kuu cadhoonaya maxaad ii baryi weyday buu kugu cadhoonaya wabnu aadama ibnu aadamna xiina yus'alu markii wax la weydiisto unbuu yaqdabu cadhooda bal farqiga udhexeeya ibnu aadamna markaad wax weydiisato unbuu ku nici inta kale waa ku jecelya ilaahayna markaad wax weydiisan weydu ku nacaya war maxaa waxay weydiisat taasuu ilahay ku leeyay marxaban marka haddii aad wax su-aalanayso idaa sa'alta fas'al illaah ilaahay wax weydiiso un ilaahay baa ku siinaye wax weydiiso akaade marka hadda su-aashaas la sheegayana su-aashu yacni laba qaybood weeye su-aashu waa laba nooc mid yacni waxa weeye caadadaba kuma dareersanin inay bini aadanka yacni yacni gacantoodaba yacni ay soo martaba sida yacni hanuunka iyo tawfiiqda iyo fahamka culumta la fahme iyo xanuunkoo layska caafiyo iyo yacni waka waxyaalahaasoo dhan haddee taas ilaahay unbaaba falaa yajuuzu an yusala ilaa min allah ilaahay mooga axad kaleo lama warsan kara waxay wax kaloo awoodaba ma leh tan labaad waxa weeye maa jarad caadatullaahi ilahay caadisa bijaryaanihi yani calaa aydii khalqihi waay waxuu qof lacag ku siiye iyo yani waxu qof wa yani wax kuu qabtay iyo waka beer yani beer buu abuuro ku yidhi ama beer buu ku siiye iyo waka waxyaalahaas noocaas oo kaleeta o taas hadda ibni aadamku inkastoo ay sabab u noqon karaan oo ay sameeyaan haddana sida fadliga badan waxa weeye inaad ilaahay weydiisato wa aka haddii aadba dhacdo inaad makhluuqa weydiisatana way iska bannaanta waxa su-aashana adigoo yaqiinsan waxa wax bixiya inuu ilaahay yahay waxa wax diidana inuu ilaahay adoo yaqiinsan qofka wax weydii qofkan waxaad ku tirisaa un yacni waa addoono wix hadduu ilaahay wax kuu soo mariyana oo kuu idmana waa kaad ka heli haddii kale waad ka waay sidaa waa isaga waxba ha fiirin marxaa midda kale qofka yacni hadduu faqiir yahay su-aashu waa u bannaan tahay hadduu faqiir yahay saddex shardi buu laakiin leeyahay qofka faqiirka waa inuu caajiz yaho nin aan kasab waa inuu kasban kara waa inuusa ahayn waa yahay oo haddi kasab hadduuna nin kasban karaba uusan waa nin caajiz a weye oo ama yani waa nin yani naafo oo meella ama waa nin si-a haddii uu caajiz yaho faqrina wuu ku darsaday waxbuu su-aalanayaade markaa uu wax su-aalanayo shardiga labaad waxa weeye waa inuuna qofka uu wax weydiisanaya waa inuusan dhibin waay nafta inuu ugu dhibo maaha oo see u dhibaya waa inuu su-aasha ku celceliyo oo ku celceliyo mar kasta la kortaagay kaama dhaqaaqayuu leeyahy maalin kastaba waa kortaagany de taas waa waa dhibe su-aasha noocaas oo kaleeta xaaraan bay noqonaysaa marxaban ayga waa inuusan ku dhiba ku celcelinin waaye ko hade haddii wax uu ku kaaftoomo uu helayana hade waa inuu isaga jooga de waa inuu isaga joogo marxaban waayahay marxaban oo haddee qofku hadduuba helaya maalinkaa iyo habeenkaa wixii ku filaado xaaraamun yani inuu wax su-aasho waaba xaaraan baa laleeyahay waa liqabari man sa'ala laha man sa'ala shay-an wa cindahu maa yugniihi fa inamaa yastaksiru min jamri jahannama jahanama unbuu badsanaya ninkaas yani dhimbilaha jahanama unbuu badsanaya ninkaas ninka asagoo haysta yani su-aasho waa abu daawuud iyo imaam axmed baa xadiidka aan warinaya waxaa la is yidhi cumar baa waxaa u imaaday nin saa'ila oo waxaa la isiiyo buu leey waan baahanay markaasuu yidhi war bal siiya waxba u amray oo yidhi hala siiyo markii wixii la siiyey uma nadara wuu fiiriyey silcuma fa idaa taxta ibdihi waayahay mikhillahatun mamlu'atun khubsan meeshan wuxuu ku haystaa kilkistaa waayo wuxuu ku haystaa waay bac buu ku haystaa ama maruu ku haystaa yani kibis baa oga buuxda hade wuxuu cuna w hadduu kibisa ka dhergo biyo ku caba maxaa ka maqan waaba dhergsan yahay waay maxaa ku wata su-aasha waaye fa qaala sil cumar wuxuu yidhi lasta bisaa'ilin nin saa'ila ma tihid bal taajir baa tahay nin wax tijaaraysanaya uma calaahu bidurati larban ushiisii buu la dhacay marka waa garaacay qaain baa tahay buu tijaare ujeed baad oo baasha waad ka shaqaysataa sooma marxaba haka wala yani calalo xunxuna usoo xirinaysaaba la sheegay su-aashaas marxaba maalintaasoo dhan un wax un sakaraada iska dhigayo calo hadhowna dharka bedelanaya markay waxay soo heli karaan un maanta soo helaan waaba shaqo caadiya u noqotay xoolay rabaan inay meeshaa ka kasbaan marxaba kaas fakri unbaa alla kusii ridi waxba ka heli maayo haddii wax kasta la siiyo wax u taraaya ma jiro su-aasha marka faa'iido waa kama le qiyaamaha qofku uu imaanaya asagoon yani wejigiisa waayo cad yaroo hiliba uu saarnayn oo eber uu yahay wejigiisa u imaanayaaba qofka wax weydiisanaya asagoon dhibaato u geysayna aysan jirin wa waida stacanta hadda aad yani kaalmo dalbayso ay dalaba yani dalabta licaanata waayahay haddii aad doonayso ay fastacin billahi ilaahay ka dalb waida stacanta fastacin billaah ilaahay kaalmo weydiisa un haddii aad doonto amar dunawiya ama amar ukhrawiya in lagugu kaalmeeyo fastacin billaah ay udlubi licaanata minhu calaa maa tadlub liannahu alqaadiru ilaahay kii awoodo way calaa kulli shay wagayruhu ilaahay kayrkii caajizun caajiz way can kulli shay wuxuu awoodo male aaya xataa can jalbi masaalixi nafsihi qofku asagu naftiisa xataa masaalixda uma soo jiidi karo wa dafci madaariha dhibka kama reebi karo marka qof asagoo aan waxbana iska reebi karin waxna aan keensan karin maxaad kaalmo ka weydiisanay faman istacaana bikayri illaahi ilaahay kayrkii ninkii magan yani kaalmo weydiisto oo wastanada ilayhi u tiirsado fa huwa makhduulun waa mid la hoojiyey nin makhduul awaay marxaba ninkaasu yani nin waxhaysto ma aha wey waclam ogow waclam ogow ana alummata ummaddii ayuu nebigu yihi low istamacad hadday kulanto ummadoo dhan hadday isu imaato ayhe calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan bishayin inay ku anfacaan min khayri dunya walaakhira lam yanfacuuka kuma anfici karaan ilaa bishayin qad katabahu llaahu laka shay ilaahay kuu qoray ma waxba kuguma anfici karaan wax mar hore laguu qadariy hadday ummaddu wax kuu taraan maalan dad mu'miniinta ka mid aya xaggooda nafci un kaaga yimid makhluuqa ilaahay wax ka mida nafcigaas waa wax mar hore laguu qadaray un bas waa laguu qadaray we waa ka wain ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka bishayin inay kugu dhibaan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk wax ilaahay kuu qadaray un mar hore kuu qadaray un wey waxay kugu dhibayaan wax kale kuguma dhibi karaan waa liqowlihi tacaala baa u daliila wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lah ilaa hu wain yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlihi ka wain yamsaska allaahu bidurin dhibaato haddii uu ilaahay kugu asiibo falaa kaashifa lahu wax kaa faydi kara ma jira ilaa hu asaga mooyaane waayo wain yuridka bikhayrin hadduu kula doonana falaa raadda lifadlihi fadliga ilahay waa celin kara ma jiro ya laa maanica lima yani waay actaa wey wuxuu bixiye wax mancin kara ma jira waay wuxuu asaga manciyena wax buin wax bixin kara ma jiro ay marka axad haddii uu doono inuu ku dhibo dee kumaba dhibi karo kuma dhibi karo waay ay ilaa wax lagu qoray un haddii uu wax kugu dhibo waa wax lagu qoray un mar hore wax mar lagu qoray waxaanayn oo kugu dhibi kara miyaa jira waa maya sheekha la yidhaha dunuun lmasri baa wuxuu yidhi dunuun lmasri aka kuntu calaa shaadii niil webiga niil la yidhaahdaan dhinaciisaan joogay buu aan webiga dhinaciisaan socday fa ra'aytu waxaan arkay caqraban hangaralaan arkay buu yidhi fa araddu waxaan doonay qatlaa inaan dilo fa harabad waa iga carartay hangarlihii markaa hangarlo weyn oo socdaan arkay oo markaa inaan dilaan damcay oo caqrabku yani waxyaalihii fawaasiqdaayoo la dilay buu ka mid ah mawda dilkooda uu banaana waa mudi de waxbuu dhibaay marka inaan dilaan damcay oo markaasa iga carartay hayahay wa rakibad calaa dahri dibdacatin markaa webigii baa markii aan bahalka ku soo orday webigii unbaa waxaa ka soo booday ka- yacni bahalkan la yidhaha raha rah baa ka soo baxay meeshii waayahay hangarlihii rahi unbuuba dhabarka ka fuulay dhabarkii ayuu yani hangarlihii baa dusha u ritay waay waayo facaamad bihaa bad iyo biyihii bayba la gashay xataa wasalad ila aljaanib al- webiga dhinaciisa kalugii marka hadda inuu dhibuu doonayo hangarli fiiri waa ka waa laga- meesha laga tuuray difeed okay webigii baaba dhinaca kale loo goysiyey buuri waxaan yaanan la booday rah baa loo soo diray oo oy goysiyey webigii marxaban fanazalad can dahriha waan fiirinaya markii gediga kale ay tegey ra- rahi buu ka degey fawajadad waxay heshay yani waa caqrabkii waa hangarlihii rajulan nin naa'iman iska hurdo qariiqan fii sukri nin yani caasi ahoo intuu khamre cabay khamre ka dhargay uu sakraamay yuu meel isaga dhacay ninkii meesha jiifay oo sakraanka ahaa waay waqad yani aqbala ilayhi sucbaanun mas weyn baa kusoo socday inuu qaniinuu doonaya kana waa iska jiifaaba muskir buuba mis- iskaar buuba meesha kula dhacay wuxuu ogyahay male Ay- marka maskan weyn baa kusoo socda inuu qaniinuu doonaya cunu mar alle markuu ku soo dhow yahay waa yahay fa asracad ila sucbaani yani caqrabkii hangarlihiisu usoo ordayay maski unbuu ka hortegay faladaqatu dhag buu ka siiyey hangarlihii baa qaninay maski fataqadaca wuuba googay maski maski meeshuuba ku dhintay ma- macnaa baalkanaa ka mariid badnaaye dhagtuu ka siiyeyba waaye meeshuu ku sooxay marka aniga waan fiirinayaa buuri waan la cajibay marka waa cibro fiiri waa nin asagoo caasi oo halkaa hurdo ilaahay baa xifdinaya fiiri wixii dhib oo kusoo socdo o dhan ilahay baa ka ilaalinaya hangarlahaasaa lasoo diray maskii kusoo socday oo weynaa ni- ba- hangarlihii baa lagu soo diray oo fiiri waa qaninay waa dilay faiqatu rajulu markaasaa ninkii toosiyey buuri faqaama wuu kacay waayo marcuuban asagoo argagaxsan fa akhbartu bidalika waan u sheegay war saasaa dhacdee adigana meeshaa iska jiiftaa maskaa weyn baa kuu soo socda oo ku dili lahaa hangarlahaasa halkaa webiga gedigiisa kalaa laga soo qaaday halkaasuu ka soo orday maskii ku di- ku- ku qaniini lahaa hangarlahanaa qaniinay warkaasu waa dhintay fa adraqa markaasuu madaxa raariciyo madaxuusaa u laabay yani waa xayaaan min allahi de asagoo caasiyo yani oo saas cisyaanka ku jira haddana ilaahay xifdinaya uma qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayo haakadaa tafcalu biman casaaka ninkii ku caasiyey baad sidaa yeelaysaa fa kayfa biman adaacaka ninkii ku adeecay bal ka war ninkii ku caasiyey baad ilaahu saa u ilaalinaysaa ninkii ku ku adeeca bal ka waran fa wacizatikaan ku dhaartay cizadaadii laa acsiika abadan mar dambe ku caasin maayo bur ilaahay mar dambe ma ku caasinayo saasuu yidhi wa marxaban markaa de ilaahay xifdigiisa subxaanahu wa tacaala iyo fadligiisa waasaca bal fiiri waay ya ruficat alaqlaamu buu yidhi nabigu ruficat alaqlaamu aqlaamtii waa la kor yeelay qalamkii aaya wajafat asuxuf xaashihiina waa angegeen waay wixii lagu qoray mar horaa yani la- wax walba wixii kugu dhacala mar horaa la qadaray waay ruficat alaqlaamu wajafat asuxuf aaya marxaban waa qalaleen waay marxaban lamana bedelayo oo khalaas wixii kugu dhici lahaa mar hore ayaa lagu qadaray waay. ayaa lagu qadaray waxaa la yidhaha marka umuurtaas mubr yani aan marnaba yani waa umuurtii looxo maxfuudka lagugu qoray markaad caloosha hooyadaa ku jirto siday ahayd unbay u dhacaysaa khayr iyo shar waxay ahaydba waana um- umuurta mucallaq yani waxaa leeyahay waa midda mubramada ehe la gooyey arrintaa waa sidaa leeyahy waxaa jira mid mucallaq ahoo haddii uu qofkaa sidaa iyo sidaa sameeyey waxaa laga yaabaa in waxaas laga bedelo se maalan cimrigiisa waxaa la yidhi hadduu khayrkaa sameeyena intaasaa laga dhigaya haddii kalena waa mid mucallaq ah la- ayaa jiraa la yidhaha waxaa loo qorayo qofka maqaadiirta la qorayo mid mucallaq ahaa jiro kaas waxaa laga yaabaa qofka in loo bedelo waayo ilaahay baa wuxuu leeyay yamxu llaahu maa yashaa wa yuthbitu wa cindahu umu lkitaab yamxu llaahu ilaahay wuu tiraa maa yashaa wuxuu doonuu tiraya Ah, wayuhbitu wuxuu doonana waa sugaya wa cindahu umu lkitaab agtiisa ilaahay waxaa ahaaday umulkitaabka looxu maxfuudkii wa looxu maxfuudka ilaahay agtiisa ahaaday rawaahu tirmidi baa xadiidka wariyey waqaala xadiidun saxiix xadiidun xasanun saxiix waay waa xadiid xasan ahoo saxiixa haddana waay marxaban Ay. waxaaba ku sugnayd waclam ogow ana maa akhda'aka wixii ku gaf ixfad illaaha marxaban Ah. wa fii riwaayati wa fii riwaayati hayri tirmidiyi waxaa ku sugnayd ixfad illaaha ilaahay xifdi tajidhu waad helaysaa amaamaka hortaada tacaraf ila allah riwaayadan kalea zaa'id lahayd tacaraf ila allaahi ilaahay aqoonso fi rakhaa waqtiga barwaaqada ah markaad dheragsan tahay ood iska ladan tahay fii zamani sicati risqi wa sixati lbadani markaad caafimaadka qabto badankaagu saxiixaye marka risqiga lagu fidiyo yani aad reexada ku jirto ilaahay aqoonsa yacrifka ilaahay waa ku aqoonsanaya fii shiddati markay dhibaato kugu dhacdo fii zamani nuzuuli masaa'ibi masiibadii markay kugu darto walmakruuhaati bika waay oo fa yufariju canka alhumuuma murugtuu kaa faydaya wayakshifu canka algumuuma wayajcal wuu yeelaya laka adiga min kuli hamin farajan wa min kuli dayqin makhrajan yani cidhiiri kastana ilaahay wuxuu kaaga dhigayaa yani waasax buu kaaga dhigayaa sidii u dhacday nimankii saddexdaa ee reer banu israa'iile yani intay soo kaceen oy roob kusoo daatay godka ka galeen godkii uu dhagaxafka uu iska saarayba nimankaa maxaa qabsaday dhibaataa qabsatay soo maa godkii baaba diyo ku dumay afkii dhammaa waa duudmay meel laga baxa male marka hadda waxaa la yidhi wax kaloon ku badbaadayna male nin walba ha ku tawasulo ilaahay ha ku baryo bisaalixi camali camalkiisii wanaagsanaaye horey uu sameeyey ilaahay ha ku baryo kii u horreeyey ilaahay wuxuu ku baryey bibiri waalideey waalidkiisii baariga uu u noqday hooyadiibuu baari u ahay ama labadiisii waalid aabbihi hooyadii markaasuu ilaahay ku baryay ilaahayow yacni labadeedii waalid baan baari u ahaa ee xadiidka dheeraaye bukhaariga marka maalin maalmaha ka mid a ayaa yacni yani dhaala biyanna yani dalabkii baa ay dalabkii baa ila dheeraaday wuu sahmiyey baa l xoolihiibuu wax u sahmiyey oo markaasuu hamin dambe ayuu yimid marka dadka waalidku yani hadwaayeelka hadduu weynaado waa sida ilmahoo kale oo maqrib haddaan wax la siinin way seexanayaan gaajida uma adkaysan karaan asagana waxaa caadadiisa ahayd inuu labada waalid un ka bilaabo wax walbaba oon ilmana wax siin maayo wax kale wax siin maayo ilaa uu ayaga dherjiyo wuu soo daahay oo mar dambe u yimid ayagoo seexday xoolihiibuu u galay oo markaasuu dhiilkii soo buuxiyey markaasuu soo kor istaagay way seexdeen inuu toosiyena waa diidayaa hortood inuu ilmaha caano siiyana waa diidaya dhiilku saa ula kor taagaya caruurtiina waa ooyaan abbo caanaday ku hayaan ilaa uu waagu korkiisa ka dilaacay wey si u kor taagay ilaah wuxuu yidhi adiga dartaa haddaan u sameeyey ilaahw dhagaxa naga fayd markaasaa qayb jabta dhagaxi dhinac baa ruqday kii labaadna yani ilaahaybu wuxuu ku bariyey yani gabar yani aan jecel lahay oo aan ilma adeer ahayn baa jirtay bui dadka aan ugu jecla maalin maalmaha ka mida ii timid oo intay waxay iisoo doonatay yani iri bui lacag baan ku siinayaa laakiin waa inay sukay dhiibtade sigee lacag kuma siinaye markaasay tiri bui bal waa yahay de kollay dan baa igu xumbaartay waxaan yeeli jiray maba hee bal waa yahay bay tiri mar alla markaan makansaday buri aan fariistay maqcada rajuli yani min imra'ati meesha laga fariista markaan fariisto waxba aan iga dhimanayn yay oyday oy sidaa u geriritay markaasaan ihi maxaa kugu dhacay miyaan ku qasbaya markaasay tiri maya maxaa kugu dhacay dee waa shay aana weligay samaynin bay markaasuu wuxuu yidhi adiga oo baahan oo dhibaataysan miyaad ilaahay ka baqaysaa oo saan yeelaysaa anigana yani ilaahay kama baqayo miya lacagtana qaado yani meeshii buu ka istaagay de wuu ka istaagay marka fiir mujaahaduu sameeyey oo nin halkaa gaaray oo naftiisa celiyey maxaad umalanaysaa ilaahu adiga darta haddaan u sameeye dhagaxa naga faydbi qayb baa jabtay de dhagaxii dhinac baa rug kii saddexaad baa marka wuxuu yidhi ilaahayow qolo shaqaala aan soo kiraystay oo nin walba yani qayb waxbaan kula heshiiyey intaas hal saac oo shaciira markay shaqadoodii dhammeeyeen mid baa ka xanaaqay buu wixiisa warxan yarka anuma qaadanay war waxaaga qaado ma jirto waa ka tegey markuu isaga tegey yaan wixiisii yani maana hadlaynina markaasaan u gegadiyey buu yidhi wixii baan u yani halkii saacba intuu beer ku abuuray oo beertii baxday oo beertii masage badan ka go'day masagadii uu suuqa geeyey yuu lo iyo ari iyo kusoo iibiyey xoolo markaasuu wakti zaman dambe buu soo laabtay oo wuxuu yidhi war wixii beriga aan kugu lahaa kolleyba ay bal wixii yaraa ad sheegaysa isii bal intaada aad ka soo qaadanta buu leeyay aad maalinkai ka xanaaqday markaasa waxaan idhi buu yidhi xoolaha meesha joogo dhamarta loodaas iyo waxa qowsaaraha raacayo arigaas iyo kuwa ilaalinayo waa ujradaadii qaado war ma igu ciyaaraysaa niga war suuskayga isi arigaagiyo iyo loodaada mooyaane war waa run buu yidhi waa waxaagii on kuu gedgediye waa markaasuu markuu ogaaday inay dhab tahay buu ka haystay buu yidhi hal neefana iimuu reebin xataa intan qaado imuu dhihin bur haddaa saa ii yeeshay ilaahu adiga dartaa haddaan u sameeyey dhagaxa naga fiidbay intii u dambaysaa ruqday marka waa ka marka haddee haddee markay iska ladnaayeen bay ilaahay aqoonsadeenoo markay dhibaatada ku qabteen qabtay baa ilaahay shiddadii ka fayday iyo dhibaatadii iyo kurbadii yaa ilaahay ka fayday tacaraf ila allahi fi raqaa yacrifka fi shiddati wa yacrifka fi shiddati waa ka hadda way waclam ogow ana maa akhda'aka wixii ku gafo lam yakun liyusiibaka marnaba kuma asiibayo wixii ku gafo waxaad ogaataa ood yaqiinisaa ama khayr ahaado ama shar ahaado wixii ku gafo marnaba kuguma dhaceenba maba aada hesheen hadda waxaas maxay ii dhaafeenoo maxaan ooga qaday oo saas haddaana yeelin waxaa ima dhaafeenoo ha dhihin lam yakun liyusiibaka dee waaya wamaa asaabaka wixii ku asiibana waaya lam yakun liyukhdaaka marnaba kuma gafeen de aye marna ku gafeen aye marka saasaa la doonayaa way inaad sidaas ogaato ood ictiqaadisaa la doonaya ood ictiqaadiso wa waclam ogow ana nasra maca sabri nasriga ilaahay waxaa lagu helaa sabarka haddaad sabarto nasriga ilahay baad helaysaa iyo gargaarka ilahay آية وأن الفرج مع الكرب هكا وأن الفرج مم. وعلمه أن النصر مع الصبر آية مرحبا وأن الفرج مع الكرب هذا هدية كربك قبتنا فرج أم باكدا بهي اسكسا برده أن ال... يعني هي أن الفرج فرج وحوه هذا كشف الغم والهم منكته اللي في إذا مع الكرب كربته مركا كوغو دعدون أنا مركا كربك كوغو xajaaj binu yuusuf baa nin yani ninkii dhibka badnaa xajaaj binu nin buu yidhi maxabsiga ha laga soo saaro ha la soo saaro nin maxbuus waa markii harkaa la soo joojiyey ayuu yihi hala dila de markaasoo hadlay wuxuu yidhi aya ayuha alamiir akhirnii ilaa qadin ilaa bal ilaa tan iyo berri keliya ii kaadi hadaa ay dilayso maanta keliya iska kay dhaafoo tan iyo berri igaarsi markaasuu wayxaka wa ayu farajin fii taakhiiri yawm berri keliya haddii lagu gaarsiya maxay kuu tari berri un ba gaarsiya baad leedahay waayahay markaasuu iska bal celiya bal hadday wax u taraysa bal berri waa la gaarsiinaya markuu xabsigii lagu celiyey ayuu maqlay asagoo leh casaa farajun yaatii bihi illaahu inahu lahu kula yawmin fii khaliiqatihi amrun casaa farajun faraj inuu yani casaa wuxuu xaqiiq ku yahay farajun faraj inuu yaatii bihi illaahu ilaah yaatii bihi illaahu ilahay inuu la imaanayo inahu ilaahay lahu waxaa u sugnaaday kula yawmin yowmkii la arkabo fii khaliiqatihi makhluuqiisa amrun maalinkii la arkaba amriga yani makhluuqiisa arrin unbuu ku filinaya marka hadda arrintu inay isbedeshaa laga yaabo waaqacadan hadda isaga haysato leeyahay hala dilo faqaala alxajaaj wuxuu yidhi labaatanaad can abi mascuudin waxaa laga wariyey cuqbata ibnu camrin alansaariyi albadriy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi saxaabiga abu mascuud la yidhaahdo qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami اnnubuwati اluulaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shit hadalkaa ayuu nabiga ka wariyey saxaabigaa la yidhaha yacni abu mascuud cuqbata bnu camr abu mascuud saxaabigaa la yidhaahdo waa kunyadiisii abu mascuud cuqbata ibnu camr alansaari nisbatun ila alansaar ansaar buu ninkaa ka mid ahaa oo aws iyo khasraj labadaa qabiil ka koobnaa waay sumuu ansaaran baa lagu magacaabay liannahum nasaruu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayay u gargaareen sidaa aawadeed baa waxaa la yidhaahdaa ansaaru rasuuliillah albadriyi ayahay ee badriga loo nisbeeyey badrigaas yacnii maxalu lwaqcati almashhuura meeshii yacni waaqicadii mashhuuradaheed ay ka dhacday baa la yidhaha allatii hiya awalu waqcatin qaatala annabiyu sala allahu calayhi wasalama fiiha almushrikiin beder waxaa la yidhaha waaqicadii macluumka ahayd meeshii ay ka dhacday waa dagaalkii ugu horreeyey ee nabigu gaalada uu la dagaalamo yacni waxay ahayd beder bay ahayd beder yaa ugu horraysay waa sanadii labaad oo hijrada waay sanadii labaad oo hijrada ayay markaa yacni beder dhacday waay marka cuqbata ibnu caamir albedri baa la yidhi oo beder baa loo nisbeeyey sida imaamulbukhaari iyo muslimba yacni ay qabaan oy ku tageen iyo yacnii culummadii qaar ka mid a inuu ninkaas ka mid ahaa weeye dadkii dagaalka beder qaybgalay buu ka mid ahaa ninka cuqba binu camar la yidhaha saasaa loogu nisbaynaya dadkii meeshaa ka qaybgalayna waxay ahaayeen yacni saddex boqol iyo toban iyo saddex bay ahaayeen cala saxiix sida raajixa waa sidaa badriyiinta cadadkoodu saddex boqol toban iyo saddex bay ahayd ay waxaa la yidhaha waa ciddatu asxaabi daaluud ninkii daaluud la odhan jiray qur-aanka ilaahay uga qisooday asxaabtiisina sidaasay ahaayeenoo saddex boqol iyo toban iyo saddex bay ahayd cadadu rusulkana waa lagu sheegaayo yacni cadadu rusulku inta yacni ambiyada inta yacni mursalkii rasuulka laga dhigay saddex boqol toban iyo saddex bay ahaayeen baa la yidhaha riwaayada raajixa sidaa wa saddex qowl baa ku jirta marxaban wa basharahum lmustafaa sala allahu calayhi wasalama biljanna nimankaa badriyiinta la yidhaahdee saddex boqol iyo toban iyo saddexdaa nabigu wuxuu ugu bishaareeyey janno ayuu ugu bishaareeyey oo ahlu beder oo dhan yacni waxay ahaayeen dad helu janno ay ahaayeen wa qaatalad macahum lmalaa'ika malaa'ig ayaa la yacni macooda dagaalka la gashay waay nusrada ilaahay bay heleen cadadkoodu wuu iska yaraa gaaladuna yacni waxay ahaayeen kun bay ahaayeen aad bay uga badnaayeen oo s laba goor bay ku soo laamayeen suludkooday la ekaayeen soo maa marka yacni malaa'ig baa ilaahay ku ayiday oo dagaalka malaa'ig baa ka qayb gashay waayo wadacad lahum bilmakfira malaa'igtaasaa weliba ilaahay waxay uga bariday dadka ahlu bederee muminiintaa ka qaybgalay dagaalkaas dha- dhaafitaan bay ilaahay u weydiiyeen waay wadakara alculamaa culammadii waxayba sheegeen ana ducaa'a cinda dikri dikrihim mustajaaba aye nimanka ahlu bedera markii laga sheekeeyo oo asmaadooda iyo qisadooda iyo lasoo qaado ducadu waaba la aqbalaa agtooda waay aye waqad juriba dalika buu sheekhu leey waaba la imtixaamayo yacni wax badan bay dhacday weeye oo ducadu markii yani nimankaa laga sheekeeyo ducadu yani waaba la aqbalaa wa maxayla dad wanaagsan bay ahaayeen kitaabku wuxuu leeyahay asmaadooda waaye haddii yacni sidaa ay lu- la yeelo waaba waa kaawa bacd alculamaa baa laga warinaya waan imtixaamay buu leeyahay marka waxaan helay bay fa- yani fawajadtu saxiixan inay tahay baan helay buu leeyahay wadahaba aljamhuuru waxay ku tageen ilaa ana cuqba ninka cuqbaliya almadkuur lam yashhad hadihi alwaqca yacni bacdu alculamaa baa qabay inuu ka mid ahaa badriyiinta ka mid ahaa laakiin jumhuuru lculamaa say u badan yihiin waxay leeyihiin kuma jirin dadkii yacni saddex boqol iyo toban iyo saddexda ah ee beder ka qayb galay wa inamaa nusiba ilaa beder baa loo nisbeeyey aye liannahu ayahay yaskunuhaa meeshuu degi jiray meesha beder la yidhaha dagaalku ka dhacay halkaasuu degi jiray ninku taasaa bedri loogu nisbeeyey aya wanazala alkuufata markii dambena kuufuu degay wamtara wabtanaa biha daaran halkaasuu guri ka dhistay wastukhlifa calayha magaaladaasuu mar madax u noqday wa kaana wuxuu haa yaquulu baynamaa ana adribu ghulaaman wuxuu dhihi jiray maalin anigoo garaacaya addoon aniga aan leehay fa samictu sawtan baan maqlay min khalfi gadaashaydaan dhawaaq ka maqlay iclam abaa mascuud baa gadaashayda ka yidhi iclam ogow abaa mascuud yaa abaa mascuud laba goor baan maqlay faltafatu waan fiiriyey dhawaaqii faidaa rasuulu llahi wey sala allahu calayhi wasalam waxa gadaal igala hadlayo gadaashayda taagan waa nabiga aye marxan fa alqaytu sawda ushi baan iska tuuray markaan nabiga arkay ushi baan tuuray buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi nabigu wallaahi baan ku dhaartay lallaahu ilaahay baa aqdaru calayka adiga yacni dushaada awood badan oo minka xaggaaga calaa haada addoonkaan saad u dilayso ood uga xoog badan tahay ilaahay baa kaa awood badan oo adigana yani ku yani waa kaa ku qaban kara wa marka qofkii un adiga aad ka xoog badan tahaybo inaad isaga taagsato un maaha marka waxa faqultu waxaan idhi buu yidhi huwa xorun liwajhi illaah rasuulka ilaahayow waanba xoreeyeyba ilaahay dartii baan u xoray qaala wuxuu yidhi nabigu amaa low lam tafcal haddaada yeelin lalafaxadka naaru naar baa ku leefi lahayd oo ku gubi lahayd ah, waxaad ku baxsatay un hadda waad xoraysay laakiin haddaada sidaa yeelin naartaad ku guban lahayd oo ku leefi lahayd wa imaamu muslim baa xadiidkaa warinaya wa cuqbata binu caamir marka wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo binu camar uqbata binu camar alansaari wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi ina mima adraka annaas dadku waxyaalihii ay haleeleen waxaa ka mid a min kalaami nubuwa nabinimadii kalaamkeedii xaaluu ka mid yahay aluulaa ee horreeyey ah. ina mima adraka annaas dadku waxa ay haleeleen waxaa ka mid ah min kalaami nubuwati aluulaa yacni nebinimada kalaamkeediina xaaluu ka mid yahay kalaamu nubuwa yacni ambiyadii kalaamkoodii buu ka mid yahay aluulaa ee horreeye waay ay min kalaami asxaabiha asxaabi nubuwa waalmuraadu binubuwati aluulaa waxaa looga jeedaa annubuwatu aluulaa la leeyahay annubuwatu asaalifatu qabla nabiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam waa nebiyaashii ka horreeyey nabigeenna ka horreeyey ayaa marka la siiyey weeye xikmadaas ambiyadii ka horreysoo dhan baa yacni hadalkaas yacni qaadan jiray wey li'annahu hadalkan jaa'a wuu yimid fii shareecati aadam nebi aadam oo abulbashar ahaay oo nebi ka horreeyena uusan jirin shareecadii baa lagu soo dejiyey waatafaqad calayhi alambiyaa ambiyadoo dhan baa isku waafaqday bacdah ilaa an adraknaahu ilaa annaga fii shareecatina aan shareecadeena kusoo gaarnay wey oo sharaa'icdii la soo dejinayo oo dhanba ugu dambaysay halka falam yacni yunsakh lama nasakhin fii shareecatin oo min asharaa'ici weligii hadalkaan mansuuq ma noqonin lama nasakhin waay sharci kastoo soo dego yacni mashruuc buu ku ahaa halka lama nasakhin waayo liannahu amrun amar weeye qad culima la ogaaday sawaabuhu sawaabkiisu inuu xaq yahay wa dahara fadluhu fadligiisuna uu daahiray waayahay marxaban waitafaqad ay isku waafaqeen calaa xusnihi wanaagiisa alcuquul caqliyaasha oo dhan waaye wa talaqathu jamiicu alumami ummadihii oo dhanna waxay kula kulmeen bilqabuuli aqbal bay kula kulmeen marka hadalkaas muxuu yahay ina mima adraka annaas dadku waxyaalaha ay haleeleen waxaa ka mida min kalaami nubuwati luulaa aayahay nebinimada kalaamkeeda horreeye xaaluu ka mid yahay idaa lam tastaxyi haddaada xisoonaynin fasnac maa shi'ta waxaa doonta samee hadalkaas wuxuu ka mid yahay min kalaami nubuwati aluulaa idaa lam tastaxyi haddaada xisoonaynin oo dee nin xishoonayaba aad ahayn aaga ninkii xishoonaya dee waxaa xun uu iska ilaalinayaa soo maha fasnac samee maa shi'ta waxaa doonta ey maa aragta wax alla waxaa doonta iska samee haddaadaba xishoonayn aaga waqad ikhtalafa alculamaa fii macnaa daalika culummadu waxay ka hadleen hadalkaas macnaha looga jeedo haddaada xishoonaynin waxaa doonta samee maxaa loola jeedaa fa qaala bacduhum culummada barkood waxay ku fasireen ina haada alamra amarkan litahdiidi iyo watawbiiq buu u sugnaaday waa amar yacni laysku guulguulayo oo tawbiiq ahoo laysku ceebaynayo walmacnaa macnihiina waxa weeye idaa nusica minka haddii lagaa siibay alxayaau xishoodkii xishoodkii haddii lagaa qaaday oo wa kunta laa tastaxyii min allaahi ilaahay aada ka xishoonaynin walaa turaaqibuhu ilaahay aada muraaqabaynaynin oo qalbigaaga ugu soo dhacaynin fasnac maa tahwaahu nafsuka naftaadu wax alla waxay jeceshahay samee oo mina radaa'ili xumaan oo de nin ilaahay ka xishoonayo haddaad ahayn wax alla waxay naftaadu jeceshahay oo xumaana iska samee fa ina allaha tacaala yujaaziika calayhi ilaahay baa kaa sawaabin kaa abaalmarinaya waxaas yaad samaysay waa un lagaa abaalmarin marxaban waxaa kaloo lagu fasiraa waxaa laleeyahay yani amarkan waa amaroo biman wamacnaahu alkhabar macnihiisuna waa khabar oo fakaanahu qaala waba isagoo yidhi nebigu idaa lam tastaxya haddaada xishoonaynin facalta waad samaynaysaa maa shi'ta waxaa doonto qofku hadduuba xishoonaynin wuxuu doonuu sameeyaa marka qaybay yani khabar bay ka dhigan tahay oo wax dhacay camal wey qofku hadduunaba xishoonaynin wuxuu doonuu yeelaa wuxuu doono uu samaynaya marka haddii qofka xishoodkiiba labas laga siibay wey xataa taqaca fii kulli fuxshin iyo wa munkar xumaan oo dhan iyo munkar oo dhan buu qofka ku dhacayaa lianna cadama alxayaa xishood la-aantu yuujibu wuxuu keenaa alistihaar iyo walinhimaak fii hadki lastaar haddii xishoodkuba kaa tago dee waa kaa waxaad ka joogsanaysa male xarigga ilaahay wax ku celinayo maba jiro waay waxaad qarsanaysa ma jiro wax kastoo asturnaaba adigu waad faydaysaa xumaan kastaba bannaankaad la jahraysaa wahaakada qaala bacduhum culummada qaarkood waxay yidhahdeen shicran bay waxay ku yidhahdeen idaa lam taksha caaqibata alayaali walam tastaxyi walam tastaxyi fafcal maa tashaau falaa wallaahi maa fi lcayshi khayrun waladunyaa idaa dahaba alxayaa idaa lam taksha haddaada cabsanaynin caaqibata layaali habeenada iyo maalmaha ciribtoodaba haddaada ka yaabeynin war aakhirka dambe maxaa ku qabsan doonaba haddaada ka yaabaynin walam tastaxya aada xishoonaynin fafcal yeel maa tashaaba waxaa doonta samee falaa wallaahi baan ku dhaartay fa wallaahi baan ku dhaartay laadi waa iska zaaido falaa wallaahi fa wallaahi baan ku dhaartay maa fi lcayshi khayrun nolosha wax khayra kuma jiro wala dunyaa adduunyaduna khayr ma leh idaa dahaba alxayaa xishoodka hadduu taga waayo haddii xishoodba la waayo adduunyana khayr ma leh noloshuna wax khayr oy leedahayba ma jira waay maxayle wax walbaba xishoodka unbuu ku quruxsan yahay waay xishoodka haddii laga qaado fasaad baa imaanaya fasaad wa qaala aakharu mid kalaa wuxuu yidhi culimmadii ka mid a idaa lam idaa lam tasun cirdan walam takhsha khaaliqan wa tastaxyi makhluuqan famaa shi'ta fasnaci idaa lam tasun haddaada ilaalinaynin cirdan cirdigaaga iyo sharaftaada haddaada ilaalinaynin qofka xumaanta iska ilaalinay mogta waa qof yani nasabkiisa iyo sharaftiisa ilaashanaya waay maxaa yeele sharaftaada in wax laga sheego oo lagu dhaqo ama ay wasaqowda haddii aad haddaadaba dan ka lahayn waxaa tahayba male mogta idaa lam tasun haddaada ilaalinaynin cirdan yacni sharaftaada iyo nasabkaaga walam taksha khaaliqan khaaliqi ku abuurayna aada ka cabsanaynin wa tastaxyi makhluuqan makhluuqa ilaahayna aada ka xishoonaynin famaa shi'ta fasnaci waxaad doonta iska sameede dee nin xarig xidhaba ma tihide waxaad doonta iska samee waa marka sidaa weeye idaa lam tastaxyi haddaada xishoonaynin fasnac samee oo maa shita waxaa doonta samee saasuu markaa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka waa sidaa weeyo macnaha loola jeedaa hadalkaa nabigana waa lagu fasiraa oo macaanidaa dhowrka ayaa lagu fasirayaa wey marxuun aka waxaa kaloo lagu fasiraa amarkan yaa waaba liljawaazo idaa lam tastaxiyi haddaada xishoonaynin fasnac maa shita waxaa doonta sameedan alamru liljawaaz macnihiisuna waxa weeye undur ilaa maa turiidu waxaad doonaysa an tafcalahu inaad samayso waxaad doonayso bal fiiri fain kaana mima laa yustaxyaa min allah waxa aan ilaahay xaggiisa looga xishoonayn adduunya wa min annaasi xagga dadkana aan ku xumayn fii ficlihi waa likoonihi min afcaali taacaat ow min jamiili alakhlaaq waal'aadaabi almustaxsana ee fasnac minhu samee maa shita waxaa doontaba intaa doonta ka samee wuxuu hadduu wax laga xishoodaba ahayn oo xag ilaahayna kuma xumo cinda annaas makhluuqa agtoodana wax ceeb iyo foolxumo ku ama aha dee waaba wax wanaagsan markaase samee wax marka miisaanku wuxuu noqonayaa dee waka marxaban waa kii xadiidkii kale ahaa moogtahay wixii yacni waa ka wixii naftaadu ay ka shakiso wixii naftaadu ay ka shakiso oo wakarihta an yadalica calayhi nnaas dadku inay kugu arkaan aad ka yaabayso huweeye xumaanta waa ismigu waka alismu maa xaaka fii nafsika wa karihta an yadalica calayhi nnaas dembi waxaa la yidhahdaa wixii naftaadu ay ka shakiso waxaan maxalaalba xaraamba muxuu yahay adig baa ku noqnoqonay war waxaan show ma fiicno wa karihta an yadalica calayhi nnaas dadku inay kugu arkaanna maba jeclid hadda waxa dadka kala dhuumanayso wax fiican ma hogo iska badaa adeer haddaaba la dhuumanayso wuxuu wax fiican mahe iska daa waa ka waaba miisaan dee taas waxa fiican lalama dhuunto waay soomaalida waxay tidhahdaa xalaal maalin baa laquuta yacni waxay uga jeedaan dee wax cinda naas ku xun ma ahe halkaasaa lagu sameeyaa waxay xalaalaho wanaagsan waay marka wixii kale iska dhaafde wax fiicanba ma xadiidka macnihiisu marka sidaa weeye wixii aan xag ilaahayba ku xumayn cinda naasna aan wax laga xishoonayo baan ahayn waa wax wanaagsana samee wain kaana mima yustaxyaa min allahi wa min annaasi ficluuna fadacu isaga tag hadduu xag ilaahay uusan ku fiicnayn dadka ama dadka agtooda xaggooda uu ceeb ka yahayna iska daade fiican maehe wacalaa haadaa unbay midaaru laxkaam axkaamtuna taas yani tafsiirkaasunbay axkaamtu ku socotaayo min xaysu ina alficla imaa an yustaxiyaa minhu waxa la samaynayo in laga xishoonayo wax laga xishoodo uu yahay wa huwa alxaraamu waalmakruuhu wa khilaafu lawlaad waxa laga xishoonayo saddexdaa umuu mid yahay inuu xaaraam yahay inuu wax karaaha yahay inuu wax yani laga yar fiican yahay inuu yahay khilaafulawlaa wax laga roon yahay waa wax laga fiican yahay wa ficlu dalika madmuum intaa falidooda maba fiicna iska dhaafde oo wax laga xishoonayaba hadduu yihi ow laa yustaxyaa minhu wax laga xishoonayo maaha oo muxuu yahay shaygii waajibkaa ama shaygii sunnada ahaa wey ama wixii mubaaxaayo iska banaanaa waay haddee saddexdan dambana waa samaynteeda waajibna dee waaba lagaa rabaa sunnaduna haddaad samaysa ajir baa ka helaysaa mubaaxuna dee waa wax haddaad iska samaysana kuu banaan haddaad iska daysana kuu banaan wakaa dee wax laga xishooda maha waay marka waa sida xishoodka naftaada la rabaa inaad fiiriso wixii yani caqligaagu uu inkiro ama naftaadu ay diidaysaa la rabaa inaad yani waa inaad fiiriso waay xishoodku marka waa kaawo xishoodka marka waxaa la yidhahdaa xagga sharciga waa khuluqun yabcasu calaa tarki alqabiixi wa ficli lmaliix xishood waxaa la yidhahdaa xagga sharciga waxa yani waa dabeeco kugu bixinayso kugu xumbaarayso waxa xun inaad iska dayso wax wanaagsana aad samayso kaasaa la yidhaha xishoodka wa hada huwa almamduuxu waay waa xishoodka la ammaanayna waa kaas al aatii noogu imaan doono fii kalaamihi sala allahu alayh wasalam ka qowlihi alxayaau khayrun kulluh alxayaau laa ya'tii ila bikhayr yani axaadiis fara badan buu nabigu xishoodka ku ammaanay xishoodku alxayaau xishoodku khayrun weeye kulluhu xishoodku kulligiiba waa khayr alxayaau xishoodku laa ya'tii lama yimaado ilaa bikhayrin khayr moogi wax kale lama yimaado oo nin ree ansaareeda oo walaalkii xishoodka ka wacdinayuu nabigu u yimid anigown xishood baa ku dilay waad dhimatay nin nool ma tiidi xishoodka iska daa sagoo ku hayo nabigu u yimid markaasuu dacwo ka tag fa ina alxayaa laa ya'tii ilaa bikhayr war ninka daa buuhi xishoodku lama yimaado khayr ma ogiy wax kale lama yimaade xishood de waa waa sifo wanaagsan waayahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu tilmaamay inuu ka xishood badnaa kaana ashadda xayaa'an min alcadraa fii khidriha gabar yar oo hadda yani waa gabar yar oo bikra oo hadda lasoo guursado gurigeedii la keenay nabigu waa ka xishood badnaa gabadha yartaa maalmaha maalinka u horreeya gurigaa la keeno dee aad bay uxishoonaysaa weliba dee kuwa yani reer magaalkoo yal elbaxay maysa inay gabdhii hore reemiyiga ahaa waa kaa markii gurigaa loo soohiyo yani aqalka kaadkiisa ama dhinaciisa unbay saa isugu laabi jirtay oo maanta o dhan way taagnaanaysaa xishood baa nafta ka goy xishood baa nafta ka goyn jirta qolyaha magaalada jooga waxaa waa yar ilbaxeen ayahay marxaba marka nabigu taas xataa waa ka xishood badnaawo waxa yani kalaamka faaxishkaa iyo waxa xun inagu waa ka xishooday xataa weligii dadka yani waxa xunkaa lama qaabili jirin qof haddii wax looga soo sheego nabigu rabay inuu inuu dadka ka nahayiyo hebelow maxaa saa u yeeshay nabigu weligii ma odhan muxuu muxuu dhihi jiray intuu mimbarka ka istaago yani dad sidaa iyo sidaa samaynaya xaalkoodu muxuu yahay buu nabigu dhihi jiray wuu asturi jiray markaas ee muuse dhihi jiray hebelow maxaa saa u yeeshay meesha kuma fadleexayn jirin waayo marxaba marka xishoodku wax wanaagsan waayo alxayaau aliimaanu walxayaau qurinaa idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar buy nabigu calayhi salaatu wasalaam xishoodka iyo iimaanka waa la xidhiidhiyey mid haddii la kor yeelo midka kalena waa la kor yeelaya ma kala harayaan xishood la-aan haddaad aragto waa un iimaan la-aan soomaalidu waxay tidhahdaa warniyo hebelow maxaa sariigta kaa qaaday sariig la-aantu waa xishood la-aana moogtahay mar hadday sariigtu kaa tagto iimaanna ma lihidoobow wax waad ka kaxad ka waabanaysaba ma jiro waxaad ka waabanayso ma jiro waayo marka xishoodka iyo iimaanku way isla socdaan way way isla socdaan marxaban wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaanku yacni waa waa yahay bidcun wa situuna shucba ow amase bidcun wa sabcuuna shu shucba sida ku timi riwaayaadka waay yacni iimaanku waa dhowr iyo labaatan waa dhowr yani lixdan iyo dhowr qaybood waay ama toddobaatan iyo dhowr qaybood wey ay walxayaau shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka mida waay waa midka ugu weyn weliba marka haddii xishoodkaa la waayo iimaanna ma jiro waay iimaanna ma jiro sida kusoo arortay axaadiida saxiixa ee muslime bukhaari kusoo arortay waay marka dadku maanta waxay u fahmayaan xishood la-aantii ama xishoodka oo laga tago tarkul xayaa ayay waxay u fahmayaan xabaaro iyo reermagaalnimo ma aha sidaa maanta yacni waxaa la leeyahay wax laga xishoonaya ma jiro waxaas waa caadi oo waa la ilbaxay waa la ilbaxay soo ma waa ka marka mar haddii la ilbaxay warta waxaas waa iska caadi niyo hala yaabin waxaas waa caadi buu ku leeyahay marka xadaaradiiyo ilbixi ma wuxuu noqday inaad xishoodka iyo sifadii wanaagsanayd ee nabigaaga calayhi salaatu wasalaam lagu tilmaamay inaad ka tagto miyaa ilbax noqoto war ilbaxnimadu sidaa maaha xadaaro iyo ilbaxnimo macnaheedu waxa weeye waa inaad tacliin yeelato waa inaad yacni dhaqanka magaalka fahanto waa inaad nin yacni aqoon leh waa inaad tahay oo macaashka adduunyadiisa iyo masiirka aakhara labaduba fahmaya inaad tahay taa weeye xadaaradu xadaarada iyo yacni reermagaalnimada iyo ilbaxnimadu waa aqoontee ma aha tarku diin diintoo laga taga ilbax maaha dadkaa maanta waxay u fahmeen diin la-aanta waxay u fahmeen iyo waxay u fahmeen ilbax ilbaxooda dhanba maanta waxa weeye in dhaqanka reer galbeedka la raacon dhaqan reer galbeedna de waa gaalo waa bilaa diin oo diin la-aantay waxay u fahmeen ayagu ilbax bay u fahmeen war xorriyad weeye dadka xorriyad baa loo baxay oo dee qofku wuxuu doonuu samayn karaa ee halkaa ku samayn karaa de taa ma xorriyadba taa ma ilbaxnima ya waa ka ninkiiyo naagti baa halkaasoo kale isla istaagayo dee waxay ku leeyihiin de waa xorriyadii qofka waa naftiisa nin baa kuwa imaanaya wuxuu ku leeyahy waan kaa helay war seed iiga hesha aniga marxaban marka hadduu ku yidhaahdo qofku wax alla wixii naftiisu samaysay inuu yani wuxuu naftiisu rabtay inuu sameeyo taasi ayaa ilbaxnimo ah marka waa xorriya waa xorriyad in macna dadku ay xor noqdaanoo waxay rabaan ay xor u noqdaan marxaban taas waa diin la-aan waay ilbaxnimo maaha taas ilbaxnimo maaha waa jahli meesha ugu xumaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala gaalada wuxuu ku tilmaamay in hum ilaa kal ancaam bal hum adalu sabiilan baa ilaahay gaaladu ma ahaanin ilaa xoolahoo kale un waay waa kal ancaam baa ilaahay xooluhu dee waxbay cunaan waxbay yani cabaan bes wax kale ma yaqaanaan mogta saasoo kale gaaladu waa yani dhaqankii siday u wadeen oo kale saaban bay noqonayaan inay wax cunaan oo wax cabaan oo faaxishada sameeyaan mooga wax kale garanayaan ma jiro bal hum adalu sabiilan ayagaaba kasii xun baa ilaahay leeyahy xayawaanka xataa waa kasii daray wixii noocaas ahaa yaa waxay leeyihiin dhaqanka ay samaynayaan ba waxaa loo malaynaya inuu yahay dhaqan wanaagsanoo yacni ilbaxnimo aho yacni xadaaro aho horumar aho yaa loo malaynayaa war waxaa horumar maaha ilbaxnimo ma aha waa dulli yacni iyo dibudhac wey dibudhac inaad diintaadii ka tagto ood yacni aada hallowdo yani waa dib udhac xun waaye marka ilbaxnimadu waxaa maaha xishood la-aantuna maaha yani ilbaxnimo meehee waa ka way inaad yani sifaadka wa wanaagsan iyo diinta aad ku dhaqanto kaa weeye ilbaxnimadu waa marxaban xishoodka marka wanaagsan ee sidaa lagu ammaanayo waxa weeye inaad waxa ilaahay agtiisa ku xun oo shareecadu aysan ogolayn inaad ka xishooto waayo inaad ka xishooto maxaa yeele xadiid baa wuxuu ku soo arooray wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina diinana hada laa yasluxu ayahay limustaxyin marka marka la leeyahay yani xishoodku wuu wanaagsan yahay waa waxa xun inaad iska ilaaliso haddaba xishood aan fiicnayn baa jira xishood xun oo aan fiicnayn xishoodka xun oo aan fiicnayn muxuu yahay waa inaad yacni diinta sheegiddeedii ka xishooto waxay diintaada ood u baahnayd inaad su-aalato inaad ka xishooto kaas yacni xishood fiican maaha xishood fiican maaha wa ko marka diinkaanu qof yacni mustaxyi ah oo yacni xishoodka madmuubkaoo xun oo lacaayo diin qofka aan diintiisaba sheegi karin waayo ama diintiisa aan su-aalan karin xaqa uu doonayaba aan sheegi karin kaa xishoodka noocaas oo kaleeta ah diinkeedu uma suubado waayo qofka waxaa la rabaa inuu macruufka amro munkarka uu nahiyo marna uusan ka xishoonin wixii asaga uu u baahan yahay oo diinigiisa inuu weydiiyo saasaa asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahaayeen oo caaisha hadalkeedii maxaa ka mid ahaa waxay tidhi radia allahu tacaala canha nicma nisaa nisaau lansaar haween waxaa u nic badan haweenkii reer ansaareed lam yamnachunna alxayaau an yas'alna can amri diinihinna lam yamnacna kamuusan reebin alxayaau xishoodku an yas'alna inay su-aashaan can amri diinihinna diintooda amarkeeda inay weydiistaan xishoodku kama mancinin imaam bukhaari baa xadiidkaa waranaya marka wixii ay u baahdaan oo xagga diintaa nabiga u imaan jireen markaasay su-aali jireen nabiga ayay weydiin jireen marka ay sidaa leedahay yacni caaisho gabar ayaa nabiga u timid oo waxay tihi yaa rasuul allah kayfa akhtasilu min alxayd saan dhiigga uga qabiiltaa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi khudii firsatan mumasakatan fatadahari wax yaroo suuf ah ama calal yar intaad qaadato oo yacni wax udgoon lagu shubay oo miskiin lagu shubay fatadahari ku dahaaro qaado isku nadiifi buu markaa nabigu leeyahay oo dhiigga meelihuu kaa gaaray markii aad dhaqdo dhiibkaa udgoon baad marmarinaysaa si dhiigga yacni u go-o suurtiisii waxa ay u go-do waay fatadahari buu nabigu yidhi markaase waxay tidhi kayfa atadaharu yaa rasuul allah seen ugu dahar qaataa marka nebigu kasii jeestay subxaana allahi tadaharii bihaa buu ku yidhi ilaahay baa nasahanee ku dahara qaado caaisha marka nabiga ag fadhiyo markaas intay gacanta qabatoy xaggigiisa waxay tidhi yacni wuxuu nabiga ula jeedaa yacni suufkaas yarka ama calalkaa miskiga lagu shubay intaad qaadato yacni tatabacii athara dami meeshii dhiigu kaa gaaray oo dhan marmari oo ku dahir ba uga jeedaa markaase waxay leedahay yacni nicma nisaau nisaau lansaar markay leeda warkaas yacni haween waxaa ugu wanaagsan haweenka reer ansaareed lam yamnachuna alxayaau xishoodku kama reebayo an yas'alna inay su-aashaan can amri diinihinna diintooda inay weydiistaan waa ka dumarka maanta jooga waxaa laga yaabaa inay su-aashii diiniga ana ka xishooto sidee baan u qabaystaa inayna weydiin karin baa laga yaabaa nin sheekha waxa kaleeto xumaantaana ka xishoon mayso iyo dembiga iyo waxaan ilahay usa jeclayn marka looma baahno xishoodka loo baahan yahay yacni waxa weeye waxaa xun inaad ka xishootee diintaada inaad ka xishooto maaha wa jaa'a fi saxiixayn waxaa ku yimid muslim iyo bukhaari waxay wariyeen ana ummu sulaym gabadhii ummu sulaym la odhan jiray waa ana sooyadii radia allahu tacaala canha jaa'ad way timid ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam faqaalat waxay tihi ina allaha laa yastaxiyi min alxaq rasuulki ilaahay ow ilaahay xaqa kama tago ugu caddeeya ee hal cala almar'ati min guslin naagta wax qabaysa ma lagu leeya idaa hiya ixtalamad hadday ixtiraamto waa naagta hadday riyooto oo jimaaciya waxa ay ku riyooto qabays ma lagu leeyahay rasuulka ilaahayo ilaahay xaqa kama xishooday ugu caddeeyaay qaala wuxuu yidhi nabigu nacam qabays baa lagu yeelanaya idaa ra'at ilmaa hadday biyo soo baxaan dee hadday biyo aragto biyo ka yimaadaan dee markaa qabaysku waa waajib waayo yacni ilmaniya waa falam tastaxyi gabadhaa mayna xishoonin min asu'aali can diiniha diinteeda inay weydiisato kamayna xishoonin waayo markaa nabiga waxa ag fadhido umu salama oo zawjadiisa ag fadhida markaa nabiga la weydiinayo umu salamaa la fadhido waaye markaas intay sidaa wejiga u daboolatay waxay tidhi oo yacni haweenka miye biyo iyo waxaas ka imaadaan taa umu salama oo xaaska nabiga ayaa markaa weydiinaysa markaasuu nabigu wuxuu leeyahay taribat yadaaki gacantaadu ha carro dhacdee fa min ayna tashaabuhu haddayna biyo lahayn xagguu ilmuhu oga ekaadaade ilmaha ay dhalaysa waa kuu ilmuhu u ekaanayo wa waa sida xadiida kusoo aroortay qofka yacnii labada yacni labada qof ee wada joogo midkii biyihiisa uu sabqiyee soo hormaro unbaa ilmaha shabaha waladka u ekaanaya wa ya idaa sabaqa maau lmar'ati maaa arajuli ya marxaman yakunu shabah min almar'a ama min aqribaa'iha haddii maagta biyaheedu uu soo hormaro ilmuhu ayada iyo dadka qaraabadeedu ilmuhu ekaanaya haddii ninka biyihiisu soo hormarana waa saas ko waxaa kaloo xaadiidda kusoo aroortay yani labadooda midka biyahoodu bata ee midka kale idaa yani calaa ma yani maniyu lmar'ati maniya rajuli yani annasaa biidni illahi wa idaa yani calaa maniyu rajuli maniya lmar'ati yani adkaraa biidni illahi labadooda kii biyo batoo biyihiisu kor maro yani ayuu ilmuhu hadduu ninka biyihiisu kor bata ay bataanna ilmuhu wuxuu noqonayaa dakar wiil buu noqonayaa sida badan waa biidni illaahi wey haddii naagta biyaheedu ay bataan oo ninka biyihiisa ay ka xoog bataanna annasaa biidni illaahi marka asbaabtaasaa jirto asbaabtaa oo xagga yacni ilmaha uu ekaantiisana waa horumarka biyaha badnidooda iyo kala kala xoog badnaantoodana yacni waa dukuurada iyo unusada ayay ku tacalluqdaa we sidaasaa laleeyahay marka xaggee ilmuhu oga ekaada ayuunabi ku yidhi marka xishoodka wakaa waclam ogow ana aqala alxayaa xishoodka kan ugu yar min allahi ilaahay laga xishoodo huwa allah yaraaka xaysu nahaaka waa inuusan ilaahay kugu arag meeshuu kaa reebay walaa yafqutaka xaysu amaraka meeshuu ku amrayna waa inuusan ilaahay kaa waayay wa kamaaluhu sida ugu kaamilsanna anlaa turiida biqalbika siwaahu qalbigaaga waxaan ilaahaynba inuuna kusoo dhicin waayo xishoodka kaamilka waa sida oo ilaahay wax kale waa inuusan kugu arag hadduu asaga kayrkii qalbigaaga un ku jiro fiirhad ma fiicnida ogow ilaahay baad qalbigaagii waad qaybisay oo ilaahay iyo makhluuq baad u qaybisay marka nin kaamila ma tiid haddaad nin kaamila tahay qalbigaaga waxaan ilaahay yuu kusoo dhicin ilmaha jeclaanin xoolaha jeclaanin adduunyaha jeclaanin xaasha jeclaanin waxaan ilaahayn ha jeclaanin qalbigaaga ka ilaali waa ka iimaanka kaamilka qofka kaamilka waka laakiin kan ugu yar ummad inaad ku dadaali karta isku dayo ilaahay wuxuu ku amrayna waa inuusan kaa waayin meeshuu kaa reebayna waysa kugu arag